haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan dagaalka sanad jirsaday ee ka socda ethoobiya falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo diyaarisay halkanna kasoo jeedinaysa
ayaa u buuxsantay bishan nofembar markii uu bilowday oo ay dowladda dhexe dagaalka ku qaaday gobolka dhinaca waqooyi ku yaala ee tigray dagaalkaasi ayaa dhaliyey barakac kufsi iyo burbur soo gaara gobolkaasi dagaalkaasi waxaa la sheegaa in ay ka qayb galeen ciidamo ka tirsan eritrea kuwaasoo markii dambe maraykanka iyo wadamada reer galbeedka ay culays ku saareen inay gobolkaasi iskaga baxaan bishii juun ee sanadkan ayay u suuro gashay ciidamada t p l f ee tigreega in ay dib ula wareegaan dhulkii ay dowladdu ka qabsato ee ugu horeyso magaalada caasimada ee maqale wixii markaasi ka dambeeyana waxay ciidamada tigreega kusoo osiqayeen gobolada amxaarada iyo cafarta waxaana ugu dambeeyey toddobaadkii hore markii ay la wareegeen magaalooyinka desi iyo kamboja iyo burka oo dhammaantood ka tirsan gobolka amxaarada horumaradan ugu dambeeyay ee dagaalka ay ka gaareen ciidamada t p l f ayaa keenay in afar ka mida tobanka dowlad deegaan ee waddankaasi ay shacabkooda ugu baaqaan inay dagaal u diyaar garoobaan sidoo kalena maamulka adisababa ayaa ugu yeeray dadka deggan magaalada inay hubkooda qaataan oo hantidooda iyo guryahooda difaacdaan sidoo kalena waxay shacabka ku wargeliyeen inay hubkooda sharciyaystaan haddaba maxay ka dhigan tahay qabsashada t p l f ee magaalooyinkan cusub waxaa sharxaya docr cali sheekh axmed oo shahaadada b h d-ga ku haysta daraasada caalamiga ah culunta amniga iyo milatariga bese waxay usoo aadeen maadaama ay hujumi kari waayeen dhinacaas waxay rabaan inay qaybtan koonfurta ay kasoo galaan oo ay amhaarada dowladeeda colays ku saaraan dowladda federaalkana ay colays ku saaraan ahna il ishii ay isgaarsiinaysay yani maadaama waddanka etoobiya u yahay dhul laano oo maaragtay dhul xiran oo bad lahayn u yahay halka keli isha jabuuti isku xiraysa weeyaan oo gudaha amxaara ismaamulka amxaarada iyo jidkan maaragtay ka imaanaya jabuuti ee u ahba lafdhabarka nolosha socodka waddanka oo dhan guud ahaan iyo amxaara kaloo ah in ay qabsadaan qabsashada midaas ma aha waxay rabaan inay maamulaan waa waxay rabaa inay cadaadis dowladda ku saaraan in arrinka fashada walqeed oo hadda muranka taagan yahay ay gacanta ku hayaan maamulka amxaarada maleeshiyada amxaarada iyo ciidamada federaalka iyo weliba isku dhafka ciidamada oo eritaanka ciidamadooda ay qayb ka joogaan marka si ay culays u saaraan waa inay halkan cadaadis kaga abuuraan halkan cadaadiskoodan ayaga laba arrin buu u sameynaya dagaalka ay kasoo bilaabeen koonfurta tigreega oo ah maamulka amxaarada ka tirsan in uu dowladda culays saaro oo ay ku furto xirinkii yani meel saad oga soo gala ay ka helaan labo inay culeyska halkan ay ka saarto ay fududayso inay hadhow kasoo geli karaan qaybta koonfurta amxaarada ay kasoo geli karaan gobolkooda walqiyaed ay had iyo jeerba hadafkooda kuwaad ay raasanayeen oo toddoba iyo labaatanka sano u dambeya ay gacanta ku hayeen laakiin hadda ismaamulka amxaarada gacanta ku hayso dowladda etoobiya ayaa talaadadii ku dhawaaqday xaalad guud oo deg deg ah oo guud ahaan dalkaasi la geliyey waxaana saraakiisha sarsare ee dowladda iyo shaqaalahaba lagu wargeliyey inaysan dalkaasi ka bixi karin iyagoo aanan haysan ogolaanshiyaha hay-adaha ammaanka arrintani waxa ay keentay cabsi laga qabo in adisababa ay dagaal kusoo gaari karaan t p l f docr cali sheekh ayaa sharxaya suuragalnimada in dagaalku uu adisababa soo gaari karo
runtii markaad eegtid hadafyada hogaanka jabadda tigreega hadda dagaalka wado ilaa ma aha suurtagal inay hadda ay hamuun u qabaan inay xukunka ay adisabab ka yimaadaan xukun qabsadaan sababtoo tahay toddoba iyo labaatan sana waddanka xukumayeen egown bay ka tageen gordhown bay waddanka hadda ka tageen xukunka aramadii siyaasadeed ay sameeyeen baa weli sii muuqdaa ma u malaynayo iyagana inay ku faraxsan yihiin laguna farxi doono waayo waagay soo gelayeen iyo hadda labadii jago waa kala duwan yahay completely sababtoo tahay dagaalka hadda socdo saddex waji yeeshay waxaana la yidhahdaa dagaaladan oo kale dagaalada isku dhafka casriga la yidhahda casriga labada kun iyo ko iyo labaatanka labada dhinacba waxaa la jiraa shacab markaad eegtid dagaalada noocan oo kale ah marka horta guulaga ma gaarayo si deg dega goordhow midda labaad suurtagal uma noqon karto hadda sidii waagii loo soo dhaweynayo kale hadda looma soo dhaweyn karo oo iyaga naftirkooda ku mahumboogayaan laakiin cadaadis bay ku saarayaan si ay kow ay dowladda adhisada horta ay miiska ku keenaan si ay isku dayaan dowladdu inay aqbasho ictiraafto wixii la dhahayay argagixisada ay ku ictiraaftay yacni ay u aqoonsato dowladda adhisababa in wadahadal mis la keeno wadahadalka naftirkiisa ma socon doono sababtoo tahay muran taariikhiyeed dhuleed ah oo ka jira galbeedka tigreega ayaa isagana wuxuu noqon doonaa di siyaasa ahaan laisku fahmo halkan inaan halkaa siyaasa ahaan aan si fudud laisku fahmi doonin sababtoo tahay abxaar waxay sheeganaysaa inay iyada lehe labaatan iyo toddobankii sano hadda wadanka gacanta ay ku haysay tigreega aysan koobka ka barin haddana ay leedahay waa ilaahay mahadiiso hadda gacanteena kusoo noqday marka dagaalkii marka hore siyaas ahaan ku bilowday ayaa wuxuu isku bedelay haddana waxaa la yidhaahdo qabiil qabaayil dagaal qabaayileed haddana wuxuu isku sii bedelayaa isku dhafta dagaaleedka casriga kow iyo labaatanka hadda qarniga kow iyo labaatanka adduunka dhan lagu wada arkayo oo labada dhinacba ay la jiraan shacab marka way adag tahay hadda laakiin uma malaynayo inay hadda hadaf ay xukun kusoo noqdaan inay dabagelayaan balse ay rabaan cadaadis inay saaran
safaaradda maraykanka ee magaalada addis ababa ayaa iyana xaaladda dalkaasii gaarsiisay heerka afraad iyo shanaad oo ah inaysan muwaadiniinteeda u safri karin wadankaasi sidoo kalena shaqaalaha safaaradda ayaa lagu wargeliyey in aysan magaalada ka bixin muwaadiniinta joogta ayay safaaraddu kula talisay inay isku diyaariyaan daadgurayn haddii loo baahdo islamarkaana ay iska diiwaan geliyaan safaaradda dadka sida dhow ula socda arrimaha etoobiya waxay ka walaacsan yihiin sida uu xaalku deg dega isugu bedelayo iyadoo dadka qaarkiina ay qabaan inay suuragal tahay in adis laysla soo galo waa kan maxamed ismaaciil oo arrimaha geeska afrika ka faalooda wallaahi wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan inay dhase lafteeda soo dhaafeen dowladduna waxalla wixii itaal iyo cudud ay lahayd marka horeba dee way iskugu geysay habasaatid habacsanaan ciidanka dhexdiisa jirtay iyo ma garanaysaa ku qanacsanida malaha dadka dagaalamaya laftoodu ani aada ugu qanacsanayn markaad eegto sida ciidanku kala sii daadanayo yaa waxay geyeysiisay in ay lumiyaan meelo badan oo muslima sida ay dhise oo kale ombulsho oo kale iyadana magaalada warshadaha badan ay ku yaalaan iyo sably laynadii badankooda oo soo gelaya caasimadooda ilaa shan milyan oo qof ay ku nool yihiin marka waxaad muddaa xagga dowladda in waxooga liic fara badan iyo habacsanaan iyo ay ka jirto iyakuna tallaabada xigta ay qaadayaan waxa weya inay hore u sii socdaan sida ay leeyihiin sababo jira awgood oo ay sheeganayaan qaarkood ay ku justify garanayaan in dad badan oo qoominta tigreega kasoo jeeda matalan baa lagu qaqabtay addis ababa islamarkaana ay doonayaan inay kuwa badbaadiyaan intaan magaranaysaa lagu tegin waa sida iyagu ay hadalka u dhigayaan
isniintii ayay xoogaga tigreegu sheegeen inay isbahaysi la gaareen dagaalyahanada oromada ee dowladda dhexe dagaalka kula jira oromada ayaa ah qowmiyadda ugu ballaaran ee dalka etoobiya qaar badan oo ka mida siyaasiyiintooda ayaana xabsiga ku jira haddaba isbahaysigan cusubi muxuu ka dhigan yahay waa kan maxamed ismaaciil oo arrimaha geeska afrika ka faalooda waxa weeyaan in sidaan hore usoo sheegay in xukuumaddan iminka meesha joogta la dhaafiyo taas baa ay objectivekooga ugu weynigu yahay labadubana dagaal hubaysan bay la galeen oo dowladdu labadaba dee way way aada ula dagaalantay wax dhib soo gaadhayba marka maadaama dee cadowgooga uu mid yahay halka shay ay ka miisayn waxa weya horta in meesha la dhaafiyo xukuumaddan in caasimadii la tago in qasrigii boqortooyada la qabsado waxa ku xigi doonaa markaa dee in ay xukuumadda wadaag oo kale ay dadka isugu yeedhaan waxa ka afdheer inta badan qoraaladooda iyo markaad u fiirsato qoladan t b l f hore t d f loo yaqaano ciidanka kuwaasaa ka afdeero warbaahinta inta badan la hadlaa iyaguna waxay sheegeen inay rabaan in xoo dhan yahay ay doonayaan in ay aas-aaskaan macnaha waxayn u egeen transition oo kale inay bilaabaan oo ay dhaafiyaan nimankan dalka iyo in ay inshuurgareeyaan siijka lagu hayo yacni cunaqabatayn baa saaran gobolkan tigreeg muddo dheer oo hadday tahay raashin iyo hadday tahay magaranaysaa daawo iyo hadday tahay waxyaalihii basic ahaa ee aasaasiga ahaa yaa xitaa marka lagu daro bangiyadii iyo magaranaysaa servisyadii ay dowladdu bixin jirtay iyo adeegyadii wixii oo dhan way istaageen maadaama dee ay dagaal toosa la galeen dowladda dhexe iyagu markaa waxay leeyihiin ilaa iyo anta aanu hubeynayno in aan dadka iyagu gaajoonin oo dhibaatada noocaasi aanay ku soconayn waxaan rabnaa in maganaysa dagaalka aan sii wadno inaan si aanu dadka iyaga u badbaadino ayay leeyihiin qolada kale xorumada asalkoogii hore marka la eego waxay dooni jireen inay goonigoosad ay yihiin oo kale oo ay waddanka ka tanaasulayaan laakiin waxaad moodaa fikirkoogii iminka inuu is soo bedelayo oo ay rabaan iyaga laftood inay ka mid noqdaan xulufo waddanka qabsata deedna etoobiya in dib u maamusho taasay u eg tahay isbahaysiga t p l f iyo o l a ayaa dad badani shaki ka muujinayaan waxa ay heshiiska ku yihiin iyo sida ay isugu raaci karaan doonista ay qabaan oo isku mid ah sida uu qabo doctor cali sheekh
horta markaad eegtid waxay sababto luqada ajnabiga afka kalaad ingiriiska waxaa lagu yirahdaa talo kale anholy alliance yacni waxa weeyaan heshiis aan haddana dacad la isku egayn ko labada urur maxay hadaf way leeyihin onashani waxay leedahay hadafka inay kusoo noqoto qabsato oo ay maamusho tigresidad hadafkaas miyuu leeyahay wuxuu dabagelaya dhulkiisa xorriyad uu soo helo oo uu asaga sheegtay inuu leeyahay labaatan toban sana uu qaabilayay oo dhulka ugu waxsaarka badan uu yahay inuu madax banaan u helo iyo lagaba yaabo inuu ka fikirayo inayba goostaan base ay mararka qaarkooda ka dhawaajiyeen ay dowlad madax banaan noqdaan oo iyadu miyay leedahay hadafkaas haddana waa maya heshiiska marka waa maxay waa heshiis muddo kooban ah oo cadaadis ku saar dowladda ah marka taas waxaa weeya labada dhinacba cadaadis dowlad inay saaraan ama la sameeyo dowlad isku dhafa oo maaragtay transition oo ku meel gaara sida ayaga codsadeen kadibna ay ka dhex muuqdaan haddii ay dhacdo in dagaalku uu soo gaaro adisababa sidee u saameynayaa deegaanka soomaalida waxaan su-aashaasii weydiiyey shaafici daahir muuse oo mas-uul xil ka soo qabtay dowlad deegaanka soomaalida ah haddana waxa uu ka faalloodaa arrimaha gobolka kolka ugu horreysa anu ma aaminsan hadda inay si toos ay t delf ay adisababa intay timaado ay la wareegi iyagu ma aaminsan taasi waa qodob dhibaatada colaadahani waa colaado daba dheeraaday noqon doontaane wax si debiya dubbe lagu kala guulaysto ma noqon doonto waxaan ku taa ku sababeyn karaa muxuu ahayey ciidamadii oromiya oo dhan oo labiyo soddon wareeg la tababaray kuwii deegaanada wuxoo dhani dagaal si toosa mayna weli uga qayb gelin marka waxaan aaminsanahay kol haddii meelihii laysla soo dhaafay hadda in si toosa loola loo hawlgelin doono uuna noqon doonin in durdura lagu soo galo addis ababa taasi waa qodob qodobka labaad in case hadday dhacdaba in addis ababa lala wareego dee kolley saamayn deegaanka soomaalida way ku leedahay deegaankii baan kamid nahay dalkii baan kamid nahay hal xisbi baa dalka dhan hadda taladiisa hogaaminaya systemka oo dhan wax federaal iyo deegaanadu waa isku xidhan yihiin hadday noqoto wixii hadday noqoto muxuu aha adeegii asaasiga ahaa oo dhan wixii dawladda ku dhaqdhaqaaqaysa wax oo dhan waa laisku xidhan yahay marka saamayn toos ah ayay nagu yeelan doontaaba yaan aaminsanahay maraykanka ayaa sheegay in sagaal boqol oo kun oo qof oo gobolka tigre ku nooli ay macluula haysato sidoo kale dagaalka ayaa kusoo fiday gobolada amxaarada iyo cafarta wuxuuna keenay barakac deegaanadaasi ka bilowday waxa uu hadda u muuqdaa dagaalka mid saddex gobol ku faafaya halka ay dhici karto in kuwo kalena uu sii gudbo beesha caalamka ayaa walaac weyn ka muujinaysa dagaalka sii xoogeysanaya ee dalka etoobiya oo hadda gaaray heer cabsi weyn laga qabo in dalkaasi uu dagaal sokeeye lagu hala galo haddaba beesha caalamka ma keeni kartaa nabad ay ku heshiiyaan dhinacyada ishaya waa kan shaafici daahir muuse mar kale kolley anu shaksiyan ma aaminsani labada qoloba laba qoloba madax adag weeye labada dhinacba dawladihii reer galbeedka iyo kuwii kalena way ku kala qaysan yihiin marka maskax ay hadda iyagu intay muxuuha dalkan u danan yidhaahaan labada dhinac ay intay soo tanaasulaan ay wada hadlaan kadibna wixii dalka u dana ay qaadanayaan iima muuqato laakiin haddii ay qolyihii reer galbeedka iyo qolyahan kale ee iyaguna dhanka abihii difaaci jiray ahaa ruushya iyo shiini iyo xulafadaasi hindiyi hadday labada qolihii waaweyne ay heshiiyaan waa lagu qasbi karaa baan aaminsanahay labada dhinac in laysu keeno la yidhaahdo wadanka kada burburkiisa annagana dannoona idinkana dan idinma ahe joojiya in la yidhaahdana waa arrin suurtagala weeye laakiin wax gudaha keliya lagu xallin kara arrintan iima muuqato oba wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa shalay oo arbaco ah ku dhawaaqday in ergega gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan geeska africa jeffrey feltman uu maanta u safri doono addis ababa isagoo joogi doona muddo laba cisho ah waxaana safarkiisa lala xiriirinayaa walaaca sii kordhaya ee colaada sii fidaysa ee gobolka waqooyi ee tigray feltman ayaa toddobaadkan ka sheegay maxadka nabadda ee magaalada tan washington d c in maraykanka ay kasoo horjeedaan in t p l f ay dagaal lasoo beegsato addis ababa ethoobiya oo ah dalka labaad ee qaaradda afrika ugu dadka badan ayaa hadda xaaladeedu waxay maraysaa meel adag haddii aanan xal deg dega laga gaarin colaada wadankaasi waxay dadka sida dhow arrimaha etoobiya ula socda ay ka digayaan in xaaladdu ay kasii xumaan karto halka hadda ay joogto